subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddan subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington
waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay tahay labiyo labaatanka bisha julaay ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada idaacaddan aad ku maal doontaan waxaa ka mida saraakiil ka tirsan al-shabaab oo isku dhiibay ciidamada galmudug iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ha waa jira yaal sare isku soo dhiibay ciidamada galmudug firxadka iyo dhaawacyada iyo hadii ay kuleeyahay waxyaalihii ay meesha ay ka baxeen ayaga dadka miyiga ku dhex darbeedeeno saacadaha soo socda waxaa la filaya inay nambar badan isku soo dhiibaan ayagoo koox kooxso waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mida dalalka xubinta ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shir ku yeeshay magaalada nairobi iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay gobolka henan ee bartamaha shiinaha kadib daadad xoog leh oo ka dhashay dhowr maalmood oo roob mihigaan ah uu da-ayay iyadoo saadaasha hawada ee dalkaasina ay saadaalisay saddex maalmood oo kale oo roob ah ee gobolka roobka ayaa waxa uu xaaqay dhammaan wadooyinka caasimadda gobolka zheng yu taasi oo ku qasabtay wadayaasha baabuurta xayirmay inay biyaha juugoodu sarreeyo ay dhex maraan oo qaarkood ay quusaan qaarna ay sabeeyaan biyaha ayaa ka buuxsamay meelaha tareenada laga raaco iyadoo rakaabka qaar baraha bulshada ay soo dhigeen inay sugayaan gurmad labaiyo toban qof ayaa dhimatay in ka badan shan boqolna waa lasoo badbaadiyey kadib markii khatareen oo dhulka hoostiisa mara biyo ay buuxiyeen
madaxweynaha maraykanka joe biden iyo dhigiisa ukraine volodimir zelenski ayaa bisha soo socota ku kulmi doona magaaladan washington si ay uga wada hadlaan arrimaha tamarta iyo hanjabaadaha uu ruushku ku hayo madax banaanida dalkaasi oo ku yaala bariga qaaradda yurub kulankaasi oo ka dhici doona aqalka cad bisha ogost soddonkeeda ayaa u saamixi doona biden in uu caddeeyo taageerada hagarla-aanta ah ee madax banaanida ukraine iyo weliba midnimada dhuleed iyada oo ay dalkaasi wajahayaan gardarada joogtada ah ee ruushka ee gobolada dombas iyo kremia sida afhayeen jen saki ay ku sheegtay bayaan shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka kiyef iyo moscow ayaa khilaaf uu u dhexeeyey tan iyo markii ruushka uu gacanka kremia kasoo goostay ukraine sanadkii kii waxaana uu taageeray gooni u goosatada iskudhac ka dhacay bariga dombas ee ukraine taas oo ukraine ay sheegtay inay ku dhinteen afar iyo toban kun oo qof wararka laga helayo deegaanada camaara iyo bacaadweyne oo ciidamada galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab ay isku hor fadhiyaan ayaa sheegaya in xubno ka tirsan al-shabaab ay isu soo dhiibeen faahfaahinta warkaasi iyo howlgallada amni ee ka socda galmudug ayuu wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalim isaaq waxa uu ka waraystay taliyaha guutada shan iyo tobnaad ee qeybta koob iyo labaatanaad jenaraal mascuud maxamed warsame ha waa jira yaal sare isku soo dhiibay ciidamada galmudug firxadka iyo dhaawacyada iyo hadii ay kuleeyahay waxyaalihii ay meesha ay ka baxeen ayaga dadka miyiga ku dhex darbeedeeno saacadaha soo socda waxaa la filaya inay nambar badan isku soo dhiibaan ayagoo koox kooxso maxay tahay sababta hadda ay u bilaabeen in shabaab ay isu soo dhiibaan iyadoo la ogyahay in deegaanada ay muddo dagaal ugala jireen ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo iskaashanaya waxaan is leeyahay culeyska dagaal ee haatan saaran wuxuu ahaa waxa weeyaan abidkii ugu cuslaa oo oo fuula marka culeyskaas ayay aada u dareemayaan oo meesha ka jira waxayna dadku u badan yihiin dhalinyaro meelo fogfog laga keenay oo lasoo qalbay oo maarata dal iyo dad midna aqoonin marka baresarkaas badan oo jira iyo dagaalkaas waxaa la rajeynayaa isgaarsiintooda un baa la hayna inay geedaha ku hoos jiraan ay ku daaseen oo ku macaluulsan yihiin waana lagu hawli jiraa sidii looga soo aruurin lahaa meelaha ku dhumaalaysanaha howlgalladii ugu dambeeyey ee hadda ka socday dhinaca bacadweyne iyo camaara oo ay wehliyaan dukhaymo sida maraykankuba uu shaaciyey wasaaraddiisa gaashaandhigka in duqeyn ay halkaa ka geysteen lagula beegsaday maleeshiya al-shabaab ka tirsan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalkana ay sheegtay in tiro maleeshiyaada halkaa lagu dilay sida wasaaradda amniga galmudugna ay sheegtay xubno ajaaniba ay ku jireen bal howlgalladaasi iyo hadda sida ay wax u socdaan howlgalladaasi sida dee idiin sheegeen howlwadeenada halkaa jooga ama federaalka ah ama galmuduga ay idiin sheegeen ayaa wax u dhaceen dhaawac weyn ayaa la gaarsiiyey ciidamada iyaduna deegaanadii ay howlahaas ka dhaceen ay ilaa maanta joogeen macluumaadka iyo sida halkaas looga siiyey ama qaadi doono ayaana shirkaasi uu maanta ka qabsaday jenaraalada ciidamada hogaaminayo oo uu hormuudka ahaa jenaraal biixi oo ahaa taliyaha dhulka soomaaliyeed iyo saraakiil kaleo badan oo joogtay marka arrimahaasi waa arrimo u gaara doonaan laakiin barihii dagaaladu ka dhaceen meelihii ugu hooslaa intoo gacantay ku jiraan waxaana ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysaaba ay ka munaaqashoonayeen saacadii lasoo dhaafay siday halkaas ay meeshii ay ka aadi lahayen iyo siday hawsha halkaas ka jirta ay maarata guulaheeda ay u ballaaran lahayen ugu dambeyn dhinaca kale deegaano hoostaga caasimada dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb waxaa ka socday howlgallo qaybo ka mid a ciidamada xoogga dalka ay ka wadeen haddaad nala wadaagto waxa weeyaan ciidamadu dhinaca begaduud bariga dhuusamareeb heegan buuxa ayaa la geliyey markii operation qofka gudub ka bilowday ka bacdina ciidamadaasi waxa ay ku fideen dhulka hadda weyle ee bariga bilgaduud ilaa meelo badan oo awal lagu tuursanaa in kooxdaas ay joogto ayayna ciidamada iyo shalay iyo xalay haddaba joogaan wax iska caabinana lama aanan kulmin hadii la kuduu yahay wax uun carada un qof qof iyo lololo iyo maahan ilaa maanta ilaa shalay ciidda dhexdeedina ciidamada iyadu waxay gaadheen kilomitr aada u fog ilaa dulcle iyo meelahaas oo awal lagu ogaa inay baysasku guureen oo waa firaaq ciidamaduna isdhigan maayaan si heegana oo hab xirfad ciidameeda ayay deegaankaas ku joogaan hawlahoodana waa wataan wax dhibayna halka kabada jiraan kabada soo gaar
kaasi waxa uu ahaa jenaraal mascuud maxamed warsame oo u waramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq
diblomaasiyiin ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka soo jeeda qaar ka mida wadamada afrika iyo sidoo kale karibiyanka oo ku shiraya magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka arrinsanaya xaaladaha amni iyo nabadgelyo ee qaaradda afrika gaar ahaana xasradaha ka taagan wadanka ethoobiya iyo sidoo kale khilaafka ka taagan biyo-xireenka weyn ee ethoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa nairobi nooga soo diray khadar maxamuud xareed
diblomaasiyiintan oo ay ku jiraan xubnaha wadamada afrika ku matela golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida waddanka kenya oo kulankan martigelinaya wadamada tunuusiya niger iyo xubno kale oo ka socda qaar ka mida wadamada gobolka karebiyanka ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya uga arrinsanaya sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka dhanka amni darrada ah ee ka jira qaaradda afrika gaar ahaana waxa ay mas-uuliyiintan ay si gaar ah kulankooda diiradda ugu saari doonaan colaadaha ka jira dalka ethoobiya iyo sidoo kale khilaafka biyo-xidheenka ethoobiya ee u dhexeeya wadamada etoobiya suudan iyo dalka masar xogayaha guud ee arrimaha dibadda ee dowladda kenya mashaariya kamaw ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kooxdan oo loo yaqaano dhinacyada diblomaasiyadeed ee a saddex hal uu kulankooda magaalada nairobi ka dhigan yahay fulinta amarka nabadda iyo amniga ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo sidoo kale golaha nabadda iyo midowda afrika ee loo soo gaabiyo a u p s c shan iyo tobanka xubnood ee midowda afrika ayaa sida caadiga ah kasoo tala bixiya waxaa laga yeelayo marka dowladaha xubinta ka ah ay la kulmaan dhibaatooyin xagga amniga ah sida dhacdooyinka la xiriira isbedelada xagga awoodda ee aan dastuuriga ahayn shirkan ka dhacaya magaalada nairobi ee looga arrinsanayo xaaladda amni ee qaaradda afrika ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah wakiilo ka socda ergada kormeerayaasha joogtada ah ee midowda afrika u fadhiya qaramada midoobay ee magaalada new york waxaana shirkan uu kusoo beegmayaa xili qaybo ka mid ah qaaradda ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka amniga ah rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha qaaradda afrika ayaa sharaxaya muhiimadda uu shirkan uu u leeyahay arrimaha qaaradda ka taagan waxaa iminka shiraya qaaradda afrika iyo wadamada karibianka xubnaha kaga jira yani u n security councilka ayaa runtii nairobi ku shirayo kulankan hadda u n security councilka nairobi ay ku shirayaan inta badan waxaa diiladda lagu saari doonaa amniga iyo maarata nabadda qaaradda afrika gaar ahaan waxaa xooga la saari doonaa arintan hadda ka taagan oo dhibaatada hadda ka taagan etoobiya xaaladan tigriga ka alowsan colaadan hadda tigriga gobolka tigriga ka alowsan iyo sida ugu fiican xal loogu raadin kara iyo waxaa kaloo isna runtii laga hadli doonaa oo lagu falanqeyn doonaa oo lagu qaadaadhigi doonaa yacni bixiranka weyn ee qaaliga ee qaaradda afrika ugu qaalisanaya iminka yani ay hirgelinaysa dowladda etoobiya oo runtii ay dooneysa in wejiga labaad hadda galay oo in la buuxsho yani bixiranka maarata biyaha laga buuxiyo taasoo runtii ay didigeen wadamada sudan iyo wadanka layiahda masaaridu ay aad iyo aad uga soo horjeesteen ayadana go-aankii laga gaari lahaa ayadoona isleeyaha maarata waxa weeyaan yani ay ku doodayaan wadamada sudan iyo wadanka masar ay leeyihiin maarata arrintan waa in loo gudbiya jimcida qumaha ka dhexeysa halka micnaha yani ay etoobiyaanku ay ku adkeysanayaan in arrintan yani african union loo daayo oo marka ayagu ay xal ka gaaraan marka taa runti waxa waa dhibaato aloosan weeyaan oo la oran karaya micnaha waxay kusoo wajahan tahay yani qaaradda africa iyo guud ahaan amniga iyo qaaradda ayaa laga hadli doonaa wuxuu ka bedeli doonaa runtii yani in la wada hadlay ayuu keenayaa waxyaabaha uu ka bedeli kara dhibaatooyinka ka jira gobolka waxaa kamid ah yani xubnihii iska soo horjeeday ayaa aadiriirsanaa ayaa sor fadhiisanayo si markaa qadiyadaha laisku haystay si dhaba loogu wada hadlo marka laga soo tago dhibaatooyinka dhinaca amniga ah ee ka jira qaaradda afrika waxaa sidoo kale qaaradda ka taagan abaaro iyo macluul saameeyey nolosha dadka ku nool qaaradda afrika khadar maxamuud xareed v o a nairobi
wararka ka imanaya dalka yemen ayaa sheegaya in toddoba qof ay ku dhinteen roob laxaadle oo ka da-ay dalkaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda bariga dhexe xuseen saxnuuni ka imaanaya gudaha dalka yemen ayaa sheegaya ugu yaraan toddoba qof oo reer yemen ah in ay geeriyoodeen kadib markii roobab mahigaan ah ay ka da-een qaybo badan oo ka mid ah gobolada almahra iyo shabwa ee bariga dalkaasi warbaahinta dalka yemen ayaa sheegaysa dadka geeriyooday in ay ku jiraan saddex haween ah iyo laba caruur ah kadib markii ay qaadeen daadadka ka dhashay roobabka mahigaanka ee ka da-ay deegaanka bayxaan ee waqooyiga shabwa halka laba qof oo kalena ay ku dhinteen gobolka almahra gobolka xadaramuud ee dalka yemen oo isna roob mahigaan ah uu ka da-ay ayaa sidoo kale daadadka ka dhashay roobabka mahigaanka ah ku dhuftay aaga kala duwan oo ka tirsan degmooyinka gobolkaasi taasoo sababay waxyeelo weyn oo maadi ah tiiviyada dalka yemen ayaa baahiyey muuqaalo muujinaya diyaaradaha khumaatiga u kaca oo daadguraynaya dadka ku go'doonsan degmada sayuun oo ka mid ah meelaha ay halakeeyeen roobabka mahigaanka inta badan degmooyinka gobolada shabwa almahra iyo xadramuud ayaa waxaa ka da-ay roobab mahigaan ah oo ay weheliyaan dabaylo xoogan oo sababay dhibaatooyin fara badan xarunta qaranka ee saadaasha hawada ee dalka yemen ayaa horey uga digtay inuu roob mahigaan ah iyo dabaylo ay ku dhufanayaan gobolada dhaca bariga dalkaasi mas-uuliyiinta xarunta saadaasha hawada ee dalkaasi ayaa ugu baaqay muwaadiniinta inay taxadaraan islamarkaasina ay ka fogaadaan meelaha daadadka ay ka dhici karaan sanadkii lasoo dhaafay daadad iyo roobab mahigaan ah oo ku dhuftay dalka yemen ayaa waxa ay dileen tobanaan qof oo reer yemen ah halka tobanaan kun oo qofna ay ku guryo beeleen roobabka mahigaanka iyo dabaylaha xoogan ayaa kusoo beegmaya xili dadka u dhashay dalkaasi ay ladaala dhacayaan abaaro macluul iyo barakac ka dhashay dagaalada sukeeye ee ka socda yemen tan iyo sanadii aakii xuseen saxnuuni v o a qaahira
australia waxay ka mid tahay wadamada sida aadka ah ula dagaalamay cudurka covid sagaal iyo toban laakiin dhanka kale waxa ay ka gaabisay in bulshadeeda ay qaataan tallaalka covid sagaal iyo toban haddaba soomaalida ayaa ka mid a dadka aan si wanaagsan u qaadan tallaalkaasi iyagoo weli qaarkood ay cabsi ka qabaan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa meelbourne nooga soo diray wariyaheena v o a ibraahim cumar baafur bishan julaay ayay ahayd inay tallaalnaadaan boqolkiiba konton bulshooyinka ku nool dalkan austraaliya iyadoo dowladdu ay horey u shaacisay sanadkii hore in dabiyaaqada sanadkan austraaliya ay ka farxalato qaadashada tallaalka covid laakiin waxaa la sheegay in austraaliya ay noqotay wadamada aadka ugu gaabiyey in dadkoodu ay istallaalaan haddaba dib u dhacaasi maxaa sababay waxaan weydiiyey faarax maxamuud warsame oo ka tirsan hogaanka jaaliyadda aadna ugu dhow dowladda
way jirtaa dib u dhac yar oo ku yimid qaadashada tallaalka wuxuu qorshuhu markii hore ahaa in waktigan ay istallaalaan in ka badan saddex iyo toban milyan oo qof halka dadka istallaalay ay hadda marayaan toban milyan oo qof iyo xoogaa laakiin waxaad mooddaa in gaabiskaasi ay hadda wax iska beddeleen oo sidii qorshuhu ahaa markii hore oo ahaa in hal milyan oo qof ka badan la tallaalo isbuuc walba hadda la gaaray waxaana la filayaa sida aan warbixinada ku helayno in sidaa lagu sii wado lagana sii badiyo mustaqbalka dhow
gaabiskaasi halkee buu ka yimid marka inay dadku aysan aad ugu baraarugsanayn oo uu jiro waxa la yidhaahdo dib u dhigasho qaar ka mida dadku ay samaynayaan sidoo kale tallaalada ayaa lagu qaadanayaa da'da qofka oo sida loo kala wen yahay ayaa loo kala horumarinaya dadka iyadan arrimahaasna waxaa dhici karta inay qayb ka tahay tallaalka oo aan sidii loogu talagalay macnaha aan loo qaadan
soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka aan aad isku tallaalin weli waxaa jirta cabsidii ay ka qabeen tallaalkaasi haddase maxaad ka qabateen arrintaasi
soomaalida sida aad sheegtay waa wax jira in in badan oo ka mid ah ay cabsi ka muujiyeen tallaalka oo warar aan runtii sax ahayn meelo kalena laga soo waariday ayaa aad u saameeyey dadka laakiin hadda waxaad mooddaa in cabsidaasi ay ka sii baxayso ama sii yaraanayso oo dadku hadda ay istallaalayaan jaaliyad ahaan annagu waxaan bilownay wacyigelinta arrinta arrinta tallaalka ku saabsan annagoo dadka ku dhiirigelina in ay istallaalaan xubno muhiima oo runtii jaaliyadda ka tirsan oo istallaalay ayaa nala wadaagay tallaaladii ay qaateen waxaana u bandhignaa dadka intooda kale si ay u ogaadaan in qaybo badan oo bulshada soomaalida ka mid ah ay istallaaleen waxna aysan ku noqon maantana hawshaas uu ilaahay u fududeeyey iyagana aysan ka cabsan oo arrintaas tallaalka ay ku sii dhiiradaan
ma jirtaa marka soomaali dhammaysatay labada goojo ee tallaalka dadka istallaalay qayb ka mid ah ayaa runtii sidoo kale labada qaybood ee tallaalka uu ka kooban yahayba qaatay aniga kula hadlaya laftigaygu dadkaas ayaan ka mid ahay oo labada tallaalba waan qaatay marka maadaama dadku ay aad u danaynayaan hadda sidai ay isu tallaali lahaayeen ma jiri karto ayaan isleeyahay sabab ay dadku dib ugu dhigtaan tallaalka ama ay ugu marmarsiyoodaan in tallaalku uu dhib keenayo iyo wixii la mida
austraaliya ayaa weli xiran xuduudaheeda ee dibadaha waxaana ay sheegeen iyadoo aan dadkeeda wada qaadan tallaalka inaan la furi doonin ibrahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
dadweynaha dalka kanada oo ay soomaaliduna qayb ka yihiin ayaa ka xumaaday in maraykanka uu kordhiyey xayiraadda xuduudda labada dal kadib maalmo uun markii ay kanada dhankeeda khafiifisay xayiraadaasi dad badan oo ka yimid oo dad badan oo ay ka mid yihiin soomaalida kanada ayaa rajaynaya in muddo kadib ay booqdaan eheladooda degan maraykanka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda kanada xuseen nuur xaaji dowladda maraykanka ayaa arbacadii shalay ahayd kordhisay xidhnaanshaha xuduudda ay la wadaagto kanada ilaa kow iyo labaatanka bisha dambe ee agosto arrinkan ayaa imaanaya maalmo un kadib markii kanada ay ku dhawaaqday in dadka maraykanka ah ee si buuxda u qaatay tallaalka covid ay imaan karaan dalkan iyagoo aanan laga rabin inay iskarantiilaan kadib imaanshahooda warqad dheer oo uu ku saxiixnaa xogayaha amniga gudaha ee dowladda maraykanka alexandero mayorkas ayaa waxyaabaha lagu sheegay waxaa ka mid ahaa in faafista cudurka covid uu weli yahay mid sarreeya tan ayaa ka dhigan in dadka kanadiyanka aysan geli karin maraykankaasi iskooda haddii uusan safarkoodu ahayn mid laga maarmaana halka kuwa maraykanka ee tallaalan ay imaan karaan dalkan laga bilaabo sagaalka bisha dambe ee agosto sida dhowr maalin uun ka hor dowladda kanada ku dhawaaqday dadka kanadiyanka ah oo soomaaliduna ay qeyb ka yihiin ayaa arrinkan ku tilmaamay niyad jab kaga yimid dhanka maraykanka iyagoo filanayay in maraykanka uu qaado tallaabo la mida tan kanada dadku waxay filayeen maraykankana inuu furi doono oo waxaa laga yaabaa dadka qaar xitaa in ay goosteen tigidhadii ay maraykanku aadi lahaayeen marka waxay ku dartay hadda dowladda maraykanka xiritaanka xuduudda kanada arrintaasoo runtii aad fajac iyo niyadjab ku noqotay dadka kanadiyaanka oo filayay inuu maraykanku qaadi doono tallaabo lamida midda ay kanada qaadeen horta maraykankii kanada waxaa ka dhexeeya ganacsiga wax kasto laakiin go-aankan dad badan oo kanadiyaan ah aada uga xumaaday gaar ahaan waxaa jiro dad badan oo soomaali ah oo ehelkooda iyo dadkii waxay isu ahaayeen aan arkin muddo laba sano ah oo ku faraxsanaa inay ayagana furaan si maarata wadankii ay isu gudbaan ee dadka eheladooda soo feeriyaan wasiirka badqabka dadweynaha kanada bill blair ayaa sheegay in xogeyaha amniga gudaha maraykanka uu ku wargeliyey talaadadii qorshaha lagu cusboonaysiinayo xuduudda kaasoo labada dal ay isla garteen markiisii hore bishii maaj ee sanadkii tegay ee labada kun iyo labaatanka kaasoo bil walba la cusboonaysiin jiray ra-iisul wasaaraha kanada justin trudo ayaa talaadadii sheegay in kanada aysan ahayn mid ku qasbaysa maraykanka qaabka ay u furayaan xuduudda iyo xilliga ay dadka kanadiyanka ah u ogolaanayaan inay galaan waxay la tahay in dal walba ay tahay inuu dejisto siyaasadihiisa xuduudda waxaan la shaqaynaynay maraykanka islamarkaana sida ugu macquulsan ayaan uga wargelinaynay qorshaheenna xuduudda balse waxaad aragtaan in dalalkeennu ay kala qaateen laba dhinac sidaasi waxaa yidhi ra-iisul wasaare trudo brian higgins oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga lagana soo doorto degmada lix iyo labaatanaad ee new york ayaa u sheegay telefishinka c t v news ee kanada arbacadii shalay ahayd inuu ka niyad jabay go-aanka maamulka biden uu ku kordhiyey xayiraada xuduudda lama hubo in marka la gaaro kow iyo labaatanka bisha agosto uu maraykanku ugu yaraan dalkooda u ogolaan doono inay galaan dadka kanadiyanka ah ee ka tallaalan covid sagaaliyo toban iyo in mar kale ay kordhin doonaan xayiraadda xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadii wararka caalamka u dorkoranaa iyo ibraahim xasan daandure ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay gobolka henan ee bartamaha shiinaha kadib daadad xoog leh oo ka dhashay dhowr maalmood oo roob mihigaan ah uu da-ayay iyadoo saadaasha hawada ee dalkaasina ay saadaalisay saddex maalmood oo kale oo roob ah ee gobolka roobka ayaa waxa uu xaaqay dhammaan wadooyinka caasimada gobolka zengzhou taasi oo ku qasabtay wadayaasha baabuurta xayirmay inay biyaha juugoodu sarreeyo ay dhex maraan oo qaarkood ay quusaan qaarna ay sabeeyaan biyaha ayaa ka buuxsamay meelaha tareenada laga raaco iyadoo rakaabka qaar baraha bulshada ay soo dhigeen inay sugayaan gurmad labaiyo toban qof ayaa dhimatay in ka badan shan boqolna waa lasoo badbaadiyey kadib markii khatareeno dhulka hoostiisa mara biya ay buuxiyeen haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan uu qaadayo fanaanka nimcaan ilaac
heeskaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynanaa baahinteena idaacadyadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo